halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal oo subax wanaagsan waa subax axada bisha mey waa toddoba sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda subaxnimo ee saakana oo sii wada jira waxaa halkan idinka soo jeedin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba xuseen barre aadan
dhibaata weeye qofka hadduusan caafimaadkiisii isagoo maraykan jooga uusan muxuu daryeeli karaynin marka meesha u socotaba kolley donald trump waxa weeye jiha kale ayuu maraykanka u wadaa waana runtii wax aana looga baranin maraykanka injineer jibriil afyare oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota oo ka warramaya walaaca ay soomaalida maraykanku ka qabaan aqalka hoose ee golaha kongareska ee maraykanka oo cod aqlabiyada ku meelmariyey xeer hakinaya ama laalaya ku dhaqanka hanaanka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano obama ker warbixin ayaanu idinka hayna sidoo kale dhegaystayaal waxaad idaacadayda subaxnimo aad ku maqli doontaan caalamka oo indhaha ku haya wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada dalka faransiiska ee saaka loo dareeray qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
saraakiil sarsare oo ka tirsan milatariga dalalka maraykanka iyo ruushka ayaa sheegay inay isla qaateen inay dib u soo celinayaan heshiiskii hore ee ay ugu talagaleen inay uga hortagaan iskudhacyada diyaaradaha dagaalka ee dalalkaasi ee dulhaadaya hawada dalka siiriya wararka soo baxay maanta labadan dal ayaa lagu sheegay in genaraal joseph danfer oo ah sarkaalka ugu sarreeya ciidamada maraykanka uu khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka ruushka genaraal valery kasnof islamarkaana ay isla qaateen in dib u soo celiyaan heshiiskaasi hore u dhaqan galay dhammaadkii sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii labadan sarkaal ee heerkoodu sarreeya ayaa sida oo kale isla falanqeeyey heshiiska dhowaan lagu gaadhay magaalada astaan ee dalka kasakhistan kaasoo dowladaha ruushka iyo turkiga iyo weliba iiraan ay isla waafaqeen qorshe uu ruushku soo jeediyey oo ahaa in hoos loo dhigo dhibaatada ka socota dalka suuriya dowladda maraykanka ayaa wadahadalladaasi uu joogay goobjooge balse kama aana qayb qaadan wadaxaajoodyada maadaama dowladda iiraan ay qayb ka ahayd
wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday haybta askarigii ka tirsanaa ciidamada maraykanka ee sida gaarka ah u tababaran ee ku dhintay howlgal ka dhan ah kooxda al-shabaab oo ka dhacay dhowaan gudaha dalka soomaaliya wasaaradda ayaa sheegtay in askarigan magaciisu uu ahaa kyle miliken waxaana la sheegay inay dadiisu ahayd siddeed iyo soddon jir kaasi oo kasoo jeeday gobolka maine ee dalkan maraykanka wasaaradda ayaa sheegtay in askarigan uu geeriyooday iyada oo diyaarad ka mid a kuwa ciidamada maraykanku ay askar soomaali ah ku dejinaysay goob dhanka galbeed ka xigta magaalada muqdisho askarigan ayaa ah askarigii ugu horreeyey ee maraykan ah ee ku geeriyooday gudaha soomaaliya tan iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii
subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo ee v o a washington aqalka hoose golaha kongareska waddanka maraykanka ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyey xeerka hakinaya amaba laalaya ku dhaqanka hanaanka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano obama ker xeerkan oo loo gudbiyey aqalka sare ee sanadka ee dalka maraykanka haddaba waxaa jira walaac badan oo la soo darsay dadkii ku tiirsanaa caymiskan caafimaadka ee obama ker jaaliyadda soomaalida ee dalka maraykanka ayaana ka mid a dadka arrintaasi walaaca ka qaba warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
wax kabeddelka ama laalista ku dhaqanka hanaanka caymiska caafimaad ee obama ker ayaa ka mid ahayd ballanqaadyadii uu madaxweyne donald trump uu ku galay ololihii doorashada madaxtinimada hanaankan caafimaad ayaa waxa uu ahaa mid ay ku tiirsanaayeen dadka danyarta ah iyo qoysas tiro badan soomaalida ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka ay u badan yihiin ee minnesota ayaa waxaa la soo dersay walaac arrintaasi ku aadan sida uu faahfaahinayo injineer jibriil afyare oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda soomaalida ee maraykanka run ahaantii jaaliyadda soomaaliyeed oo u badan jaaliyad muxuu ahaa qoysas ah badanaana haddana dad muxuu ahaa dad waaweynan ay ku jiraan aada bay noo sameynaysaa runtii waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo one point two million qof ee degan minnesota ayaa muxuu ahaa ku jirtay obama care ama affordable care act sida loo aqoon jiray dadkaasoo dhan aad bay u saameynaysa iyo weliba dadka muxuu ahaa naafooyinka ama disdisableka ah aad bay u saameyn doontaa waana wixii ku kambeyn gareeyey madaxweyne donald trump iyo iyo xisbigiisaba marka waxaanu anagu runtii ku la shirnay la fadhiisanay aanu miitina la qaadanay dadka congresska noogu jira ee kasoo baxa minnesota ayaanu niri anagu waxaanu nahay jaaliyad runtii arrintan aada iyo aad kaga soo horjeeda ayna saameyn doonto in waxaanu ku daynay dadka anagu aanu soo dooranay inay arrintaa ay iska hortaagaan ayna ka dagaalamaan wal haddaan tusaale ahaan kaaga soo qaado muxuu aha haweenka soomaaliyeed iyo dumarka oo dhan arrintan aad bay u saameynaysaa because dumarka bishiiba ama sanadkiiba mar laba mar bay waxay mari jireen waxaa la yidhaaha mammograms oo muxuu ahaa laga baari jiray cudurka cancerka la yidhaaho taas waa la joojiyey wax walba oo caafimaad ahoo dhinaca dumarka oo dhanna waa la joojiyey for example hadda halkan waxaa ku badan minnesota ama minneapolis caruur soomaaliyeed oo lagu sheega cudurka autismka ah obama care way koobagelin jirtay waa la joojiyey haddaan kusoo qaato dadka disableka ah iyo dadka waaweyn muxuu ahaa arrintaas runtii aad bay u dhibtay hadda shirar baanu soo wadnaa iyo dadka inaanu wacyigelino dad badanoo waxaa jira aanan runtii ka warqabin isbedelka weyne soo socda iyo dhibaatada ay donald trump iyo kooxdiisu ay dadka minority-ga ee muslimka iyo anaga soomaaliya haddaan nahay nagu hayaan waana la dagaalamaynaa intaanu muxuu ahaa wixii xaqa aanu leenahay intaanu kasoo dhacsan karayno cilmi baaris lagu sameeyey waxaa la yidhi ilaa iyo muxuu ahaa dadka inkamekoodu yar yahay ilaa iyo forty thousand fifty thousand sixty thousand gaara runtii middle classka ah ama dhaqaalahoodu uusan badnayn aad bay u saameynaysaa haddii qofka xataa uu shaqeeyo shaqadiisu ay ka bixiso laakiin inkamkiisu uu yaryahay ebel waxaa dhici jiray waxa la yidhaha subsidy ama kaabid waa la kabi jiray obama care ayaa kabi jirtay for example haddii aada u baahatid dental care waxa la yidhaaha iyo iyo ka hortaga cudurada maxuaha faafa diabetiska saana daalka ugu sheegay oo kale iyo dhiigkarka iyo waxaas oo dhan obama care ayaa koobagerin jiray marka dad badanna waa jiraan hadda cuduradaas wuxuu ahaa runtii laga helay dhibaata weeye qofka hadduusan caafimaadkiisii isagoo maraykan jooga uusan muxuuha daryeeli karaynin marka meesha u socotaba kolley donald trump waxa weeye jiha kale ayuu maraykanka u wadaa waana runtii wax aana looga baranin maraykanka ilaa iyo twenty million maraykan ah ayaa hadda affordable care act ama obama care hoos yaalla oo qaata dadkaasna soomaalidu way ka mid tahay waynana saameynaysaa anagu maaligada iyo weliba sida muuqata waxaa xeerkan cusub uu saameyn ku yeelan doonaa qoysaska gaar ahaan haweenka iyo carruurta ku tiirsan taageerada dhaqaale ee dowladda sidoo kale waxa uu aad u saameyn karaa dadka waayeelka ah ee xanaanada u baahan sida ay tilmaamayso fartuun cilmi oo ah khabiir dhinaca caafimaadka bulshada ah kuna sugan gobolka minnesota dhibaatada qeybta usugaris haddaan tusaale idinka siiyo ilmaha soomaalida hadda waxaa ku badan jiradan la leeyahay artisamka oo ilmaha wax u dhibta dhimibkooda iyo iyo koritaankooda haddeertaan oo caafimaadka aan la jarinin amaan aan dhibaatadan hadda soo gaartay aynan soo gaarin ayay soomaalidu ilmahooda iyo waxay heli la-yihiin in caafimaadkaas in ay helaan ama acceska ay u helaan ilmaha cadaanka ah oo jiradan oo kala qaba sababahana waxyaaba badanaa sabab kuna midabta koor dhaqankii iyo iyo iyo languagekii ama luqadii iyo dadkii dhakhaatiirtii oon ahayn dad dhakhaatiir soomaaliya ama dhaqankeena aqoon already waxaa jira disparity ama already waa la kala duwan yahay tanna waxay sii bilaabaysaa marka inay ilmihii kabasoqaada artism ku dhacay ama dhimir daradu haysay ayba totally ay heli waayaan in in la sarogaray sababta tahay saa u ogtahay sharcigan wuxuu lugta ku dhuftay in dadka already ama dhibka qaba ama ha ku dhashaan ama ha ku dhaco dadkaasoo kale inay lagu daray oo gooni loo loo wareejiyo aynan heli karin min daaweyn saxa ama ama caafimaad kaaro ay dhakhaatiirtu ay ku daaweyn karaan cunugan sababta ilmaha autismka qaba ama dhibaatada ku dhashay waxay u baahan yihin ilaa intay ka dhimanayaan keer khaasa in soomaaliduna jiradan aaday ugu badan tahay marka taas waa mid example oo dhibaato keenayso hooyada soomaalida ama uur kale ama ilma haysata oo keligeedana dhaqaaluhu aad buu ugu yaray oo dowladday ay ku tiirsan yihiin haddii dowlad ku tiirsanayd hadda wax ka mid ahaa dhaqaalihii guriga kasoo galaaya kii kale oo cuntada ay ka qaadanayeen caafimaadkana number one uu ahaa haddii caafimaadkii la jaro ama carqalada ay gasho taasna dhibaatooyin baa kasoo gaaraysa marka communitygu waxaa umalaysaa weli arrintaasu si fiican looma fahmin marka wacyigelinaan bilaabayna haddii ilaahay n waxaan sugaynaa aqalka sare waxa uu sameeyo dadka waaweyn oo soomaalida waxay saameyn kartaa waxaan dhibaatadii dagaalkii wixii dhacay jirooyin aanan aqoon jirin baa dadkii waayeelkaa hadda wada haysta sakarowgii cudurkii macaankii baa ku dhacay dhiikar baa ku dhacay ciladan iyo dhaqan isbedelista waxaa umaleysaa jirooyin badan ayaa dadkii wada haya oo kaarkii caafimaadka haddana dhibaatadu ka keersiina waxawaay in aynan helaynin in keerkii ay u baahnaayeen ama taxatirkii ay u baahnaayeen waxay kaloo leeyihiin meelo lagu hayo dadka waaweyn oo senior daycare ay dhahaan amaba specific khaas ah wax oo lagu saacidayo noloshooda kor loogu qaadayo waxyaabahaas dhan hadday noqon lahaayeen meesha nursing homeka ama dadka hayoo kale waxyaabo badan badan badan oo faa'iidooyin hadda u leh waayeelka waxaa laga yaaba in hadhowtidii sharcigan uu lugta ku dhufto oy ama meel cidlaa kusoo dhacaan ama taxadarkii iyo keerkii ay hore u helayeen boqolkiiba konton ama toddobaatan ay hoos u dhacdo xeerkan ayaa ah mid iminka hor yaalla aqalka sare ee sanadka ee maraykanka waxaana socda dhaqdhaqaaqyo dhinaca bulshada rayidka ah oo la isku dayayo in lagu hakiyo mashruucan xeer ee muranka dhaliyey
xuseen baraadan uu inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd aqalka sare ee golaha koongareeska dalkan maraykanka oo cadaqlabiyada ku meelmariyey xeer hakinaya amaba laalaya ku dhaqanka hanaankii daryeelka caafimaadkii loo yaqaanay obama ker
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a dalka faransiiska waxaa saaka loo dareeray codbixinta wareega labaad ee doorashada faransiiska taasi oo warbaahinta caalamku si weyn u hadalhayso haddaba wararkii u dambeeyey ee doorashadaasi ayuu cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu ka waraystay khadar axmed xasan oo ah suxufi soomaaliyed oo ku sugan magaalada baris ee dalka faransiiska
laba xubnood ayaa tartamaya marin luben oo wadata midigta xisbiga midigta fog front national iyo sidoo kale macron emmanuel macron oo isaguna wataa xisbiga on march labadaasaa tartamaya oo kasoo gudbay wareegii labaad una soo gudbay wareegii ugu dambeeyey oo koob iyo toban xubnood markii hore koob iyo toban musharax ayaa tartamayey labadoodaa isku soo haray saakaana laka ay kala baxay doonaan maanta kala bixi doonaan hadduu ilaahay ka dhigo codbixintu waxay bilaabmi doontaa sideedda subaxnimo waxaanay dhammaan doontaa sideedda fiidnimo isla sideedda fiidnimo markay saa u dhammaatana natiijada waynu ognahay hadduu ilaahay ka dhigo wagaag khadar marka labadan xubnood ee hadda isku soo hadhay ee liben iyo weliba macron ee tartamaya islamarkaana wareegan ugu dambeeya saaka doorashada ku loolami doona ee dadku u kala codayn doonaan maxaa say u kala horeeyaan amaba marka la odaraso ama laga hadlo maxaan ku idhaahdaa ololayaashii soo sameeyeen iyo weliba natiijadii hore wareegii hore soo wada galeen siday doorashada ay u kala muhiimsan yihiin amaba ay u kala horeeyaan natiijooyinka marka lagu eego doorashada iyo weliba waxyaaba ay ku ololeeyeen aada baad umahadsan tahay natiijadii hore koob iyo tobanka musharax markay ahaayeen mediaha iyo laga soo laga soo daahiyey iyo jaraidadu ay qoreen runtii si saxa bay noqotay sondashkii ama aftidii la qaaday saddexdii xubnood ugu horreeyey baana kaalinta saddexaad soo galay oo macron uu kow ka ahaa maaqin luben kaalinta labaad ahayd kaalinta saddexaadna francois fillon uu ahaa sidii si la eg aftida iminka ilaa iminka aynu hayno labada xubnood labadan xubnood ee tartamaya waxaa horeeya emmanuel macron habeenkii jimcaha aftidii debatekii ama doodii la qabtay runtii waxaa ku guuleystay oo aada uga horeeyey macron oo ka horreeyey maaqin luben iyaduna hoos bay u dhacday maaragtay taageeradeed taageeradeedii hoos bay u dhacday markaa saddex iyo lixdan iyo toddobiyo soddon boqolkiiba saddex iyo lixdan buu isagu ilaa iminka saxaafaddu sheegaysaa iyadana toddobiyo soddon bay sheegaysaa laakiin haddana saxaafaddu waxay leedahay natiijada rasmiga waxaa la ogaan karaa uun marka ay dhammaato codbixintu ay dhammaato waayahay geesta kale haddaynu eegno khadar doorashadii maanta loo dareerayaa dadweynuhu codayn doonaan habeen horeo kale waxaa soo baxay warar sheegaya in nidaamkii amaba hanaankii doorashada ee musharaxan loo badinayo doorashadii inuu horeeyey macron in la jabsaday amaba la hagreeyey iyada taasi maxaa laga soo saaray se maxay ka bedeli karaysaa amaba ay saamayn ku yeelan karaysaa arrimaha doorashada iyo weliba codaynta saa ka dhacaysa cabsi fara badan baa jirtay hore iyo iminkaba marka runtii telefishinada waxay ka sheegayaan in aad ay xoogaha u ilaalinayaan oo qolyahan dee u gaarka ahee ku shuqulkaday inay si gaara indhaha ugu haynayaan ruushka iyo saameynta uu doorashada ku yeelan karo marka waa cabsi jirta oo runtii ay aada looga baqaayo weeye
de madaxda adduunku ishay ku haysaa waddanka faransiisku wuxuu ka mid yahay wadamada saameynta kule dunida amaba miisaanka culus ku leh iyadana madaxweynihii hore waddankan maraykanka barack obama waxa uu ka hadlay doorashada ka dhacaysa waddankaasi faransiiska dabcan sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in uu taageero u muujiyey musharaxaasi macron markaad eegto dadweynaha ku dhaqan waddanka faransiiska ee codaynaya iyo weliba doorashadaasi iyada taasi ma noqotay mid hadalhaynteeda iyo weliba saameynteeda ku yeelatay amaba ku yeelan wax weyn bay u tiri kartaa baynu odhan karnaa messagekii ama fariintii uu soo diray obama uu soo diray macron ee uu ku taageerayey wax badan bay u taraysaa markaad aragto mediaha iyo baraha bulshadana runtii dadyowga faransiiska ay aad bay u kala jiidjiiteen clipkii ama videogii uu soo duubay obama uu soo duubay iyagoo leh maxi obama ama waad mahadsan tahay obama sida aad u taageertay macron marka sidoo kale m obama oo keliyana maaha waxaa taageeray madaxweynaha iminka xilka haya francois holland ayaa taageeray oo shacabka u sheegay oo la hadlay oo yihi hala taageero si aynu u badbaadino faransiiska waa inaynu taageeraa macron waxaa taageeray xisbigii kaalinta laba saddexaad galay musharaxiisii francois fillon oo isaguna taageerayaashiisii ugu baaqay inay taageeraan emmanuel macron emmanuel macronna runtii isaga laftigiisuna wuu u mahad celiyey obama fariintii uu soo diray videoga ahayd wuu u mahad celiyey isaguna wuu usoo maaragtay wuu soo jawaabay sidoo kalena emmanuel macron ta aadka runtii indhaha loogu hayo ee uu jeediyey khudbadiisii ku jirtay waxaa kamid ahayd inuu yihi haddii ay maanta qabsato maaqin lubeen hadday qabsato wadanka wadanku wuxuu gelayaa dagaal sokeeye marka waxaan ugu baaqayaa wadan shacabka faransiiska inay taageeraan isbedelka oo uga jeedo inay aniga ay taageeraan marka runtii taageero fara badan buu haystaa laakiin natiijadu
aad ay u mahadsan yahay khadar axmed xasan oo jooga magaalada baariis ee dalka faransiiska uu warramaya cabdixakiin maxamuud shirwac
subax wacaana wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba waxaad la socotaan v o a washington waxaa goor dhoweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka shir lagaga hadlayey sida soomaaliya loogu heli karo biyo nadiif ah oo looga badbaadin karo abaaraha iyo weliba cudurrada ka dhasha haddaba waxaa shirkaasi ku sugnaa wariyahayaga v o eda maxamuud mascade oo la kulmay qaar ka mida dadkii shirkaasi ka soo qayb galay warbixintan ayaanu nooga soo diyaariyey waxaa goordhoweyd magaalada minneabolis lagu soo gebagabeyey shir looga hadlayay sida ugu habboon ee soomaaliya loogu heli karo biyo nadiifa islamarkaasina looga qodi karo ceelal taasi oo jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ay u arkaan inay tahay tan keliya ee looga bixi karo abaaraha soo noqnoqonaya ee ka jira geyiga soomaaliya waxaa dhinacayga joogo aan jeclahay arrimahaas inaan ka waraysto ibraahim cali jaamac oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee gobolka degan islamarkaasina maamula hay-ad la yidhaahdo caawi nolol oo ah hay-adda iyadu kulankan soo qabanqaabisay isaga ayaan jeclaha bal marka hore inuu ii sharaxo waxa ay kaga gol lahaayeen shirkii caawa ay halkan ku yeesheen aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan uga gol lahayn sidii waddankeennii xal waara oo dhibaatadan abaarta looga hortegayo sidii loo heli lahaa annagu waxaanu dhallinyaro is-abaabushay oo hay-ad sameeyey waddankan maraykanka ka sharci garaysan help life foundation ba af ingiriisi lagu dhahdaa soomaalina caawin nolol bay ku noqonaysaa waxaan doonaynaa sidii long term solution loogu geyn lahaa waddankeennii sidii ceela loogu qodi lahaa sidii caruurta u dhimanaysa biyola'aanta ama biyaha wasakhda markay cabbaan u dhimanaysa sidii naftooda loo seefgarayn lahaa uniseftu waxay sheegtay inaanay dadkeennu aanay haysan boqolkiiba shan iyo konton inaanay haysan biyo nadiifa marka taasaana damaqday insha allah waxaan rajaynaa inaanu xalkaa waddankii geenno marka idinku waxaad qorshaynaysaan ee aad doonaysaan biyaha nadiifka in lagu helo oo la samaynayahay maxay
waxaan doonaa inaan equipmentki ama qalabkii lagu qodayay ceelasha inaanu helno marka markaanu qalabka aanu helno aan wadankii geyno qaybta labaad waxay noqonaysaa dadka aqoonta u lahaa sidii loo heli lahaa markaa biyaha waxay noqon waa si fudud baa loo soo saari karaa haddii aqoontiina la helo qalabkiina la hayo marka waa very easy in lasoo saaro biyo oo dadkeena ay cabaan dadkeena reer gowraagay maadaama adinku aad tihiin hay-ad soomaaliyeed oo gobolkan ka jirta dalkiina ka shaqaysa haddana waxaad doonaysaan ay yihiin in ceelo la qodo miyay jirtaa wax ceela oo aad weli ka hirgeliseen gudaha dalka soomaaliya haa way jiraan waxaan ka hirgelinay sida gobolka sanaag oo kale waanu ka hirgelinay ceel baan ka qodnay run ahaantiina ceelkaasi wuxuu wax ka taray dadkii degmada ku noolaa hore way u guuri jireen markay abaartu dhacdo laakiinse sanadkan may guurin marka taasaa noo tilmaantay waayo aragnimadaasa noo tilmaantay in wax badan la bedeli karay haddii isku tashi la sameeyo waa tahay sidoo kale waxaa iyaduna halkan joogta oo aan jeclahay inaan iyadana dareenkeeda wax ka weydiiyo ee gabar soomaaliyeed oo ka mida dadki iyaguna kulankan ka soo qayb galay walaal adigu marka hore magacaaga ku bilaabaya waxaad iga warantaa sida uu barnaamijkani la doonayo dalka soomaaliya deegaamada abaaruhu weliba ay ku dhufteen in biyo nadiifa loogu helo sida aad shakhsiyan u arkayso barnaamijkan kasoo qaybgalkiisa magacayga waa khadiijo aadan cabdi waxaan ahay dhallinyarada magaalada degan oo maanta kasoo qaybgalay isku imaanshahan marka ani fikradayda waxaan danaensanahay inay waxaan wax muhiima tahay oo intii mar kasta loo ordaayo gargaar iyo caawin in la sameeyo kahortag abaaraha oo la dhiso waxyaabaha dhismooyinka iyo ceelasha iyo biyaha iyo waxyaabahaasito sida looga hortago diyaar loogu ahaado markay dhibabka imaadaan oo dadkan u helaan biyo nadiif ah oo dadka badanaa cuduradu waxa ku ridayo oo baahida badan iyo dhibaatada qaxaya waxa keenaya waxawaaye la-aanta waxa ugu muhiimsan nolosha marka hay-adda halkan waxay dadka ugala talinayaan ama ay ka raadinayaan caawimaad waa in waxay la tahay in xooga la siiyo maalna la siiyo caawimaadna la siiyo taageero weynna la siiyo warkana dadka badankood la gaarsiiyo sida ka hortag aan u yeelano oo mar kastoo gargaarka iyo ororodka la yareeyo oo si fiican loo dhiso waddankeena kuwaasina waxay ahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo iyagu ka mida dadkii halkan iskugu yimid ee doonayay in soomaaliya gurmadka abaaraha ee had iyo goor la sameeyo lagu bedelo ka hortag iyo weliba kayd loo helo biyaha soomaaliya oo ay u arkaan inuu yahay waxaa keli ah ee looga badbaadi karo soo noqnoqoshada abaaraha faraha badan ee geyiga soomaaliya ka dhaca maxamuud mascade v o a minnesota waa hagaaga waryahayaga maxamuud mascade aad buu umahadsan yahay waxaad dhegeystayaal warbixintan iyo weliba warbixinadii ka horreeyey baad ku dhegeysaneyseen idaacaddayada subaxnimo eeda ka imanaysa magaalada tan washington aad iyo mahadsanya mascade laakiin mar kale waa kan maxamuud mascade oo inala socodsiiyey wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka kooxda kubadda cagta ee manchester city oo gurigeeda itixaad stadium ee magaalada manchester kula ciyaaraysa crystal balace oo ka soo boqoshay magaalada london ayaa shan iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee manchester city goolashan shanta ah shan ciyaaryahan ayaa kala dhaliyeen waxaana ugu magac dheer ciyaaryahanka kooxdanu ay ku duusho ee david silver oo maalmahan dhaawac ku maqnaa haatan ka soo laabtay sidoo kale waxaa xusid mudan ciyaaryahan fisan company uu ka mid ahaa kuwa goolasha dhaliyey waa kabtanka kooxda manchester city waxaana ciyaaryahankan oo lagu tilmaamo lafdhabarka difaaca ee kooxdu ku taagan tahay uu dhowrkii sano ee lasoo dhaafay la daalaadhacayay dhaawacyo isdabajoog ahaa hase ahaatee haatan waxa u muuqdaa inuu ku soo noqonayo kambanigii la yaqaanay islamarkaasina waxa ay kooxda manchester city haatan dareemaysaa in difaacooda uu soo wanaagsanaanayo maantana kulamo xiiso badan oo dad fara badan oo ciyaaraha kubadda cagta ka faallowdaahi ay sugayaan ayaa waxa ay dhex marayaan kooxaha liverpool iyo southampton iyo weliba kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo gurigeeda magaalada london ku soo dhoweyneysa kooxda manchester united macallimiinta manchester united iyo arsenaal waa jose marinho iyo arsen wengare ayaa ah laba nin oo aan isjeclayn marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta isla markaasina macalinka arsen wenger weli waxa uu la-yahay kulan ka mid a horyaalka dalka ingiriiska in uu ka badiyo jose marino jose marinona waxa uu sheegay in uu ciyaarta uu la ciyaarayo kooxda kubadda cagta ee arsenal aanuu ciyaartooydiisa lafdhabarka u ah iskaga khasaarin doonin maadaama sida uu yidhi kulankaasi isaga aanu wax macno ah ugu fadhiyin kooxda sborti siyon iyo kooxda kale ee las balmas oo ka tirsan horyaalka dalka sbainna kulan adag oo dhex maray sborti siyon ayaa hal iyo ebar ku badisay atletica madrid tirata leeg ay baar ayay ku martay hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee barcelona oo kulan adag la ciyaartay valerial ayaa qaybtii hore ciyaartaasi waxay labada kooxood ku kala nasteen laba iyo hal oo waxaa ku sarraysay goolasha kooxda kubadda cagta ee barcelona ciyaaryahan leonel messi ayaa daqiiqadii ugu dambeysay qoobtii horena gool u saxiixay kooxdiisa barcelona hase ahaatee qaybtii dambe markii laisugu soo noqday luis suares iyo messi oo rigooro dhaliyey ayaa afar iyo hal ka dhigay natiijadii ciyaartaasi oo kusoo gabagabooday kooxda kubadda cagta ee real madrid oo garanaado la ciyaaraysa guusha barcelonana ka caraysan ayaa waxay afar iyo ebar kaga badisay garanada ciyaaryahanada la kala yidhaahdo hemes rodriguez iyo alvaro morata ayaa min laba gool u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee real madrid xidigahan ayaa iyagu ah xidigo aan boos rasmi ah ka haysanin kooxda kubadda cagta ee real madrid hase ahaatee markastoo ay helaan fursad la mida tii xalay waa ay ka faa'iidaystaan oo goolasha iskama khasaariyaan waxayna macallinka sinadiin sidani saarayaan culays ah in uu boos uga raadiyo ciyaartooydiisa koob iyo tobanka ah ee kulamada adag uu ku tashto dhegeystayaal xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadooydila sidaa iyo nabad
waa hagaag dhegaystayaal maxamed mascadde mar labaad buu mahadsan yahay waxau inala socodsiinaya xubintii ciyaarahood ku dhegaysanayseena v o a washington haatanna gabagabada idaacadda ayaynu ku sii siqaynaa aan xuseen barre aadan oo stuudiya igu heliya aan ka codsado qodob ka mid ah wararka adduunka kuigu waaweynaa mahadsanid shirwac wasaaradda gaashaandhigga ee mareykanka ayaa shaaca ka qaaday haybta askarigii ka tirsanaa ciidamada mareykanka ee sida gaarka u tababaran ee ku dhintay howlgalka dhana kooxda al-shabaab oo ka dhacay gudaha soomaaliya wasaaradda ayaa sheegtay in askarigan magaciisu ahaa kyle melican waxaana la sheegay in ay da-diisu ahayd siddeed iyo soddon jir ka soo jeeda gobolka maine ee dalkan mareykanka waa hagaag xuseen aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal aynu ka nasanno dhinaca wararka iyo weliba ciyaaraha iyo weliba warbixinada kala duwan aan dhinacii kaalmaha heesaha aynu jaleecno aan idiin soo qabto ibraahim garab yare iyo weliba waaye waaye iyo weliba heestii balwo hagaaga balwey hay balwey waa waaye waaye weliba weliyo weliba fanaankii ibraahim garab yare dhegaystayaal waxay idaacadda waxay heestaasi gebagabow tahay idaacaddayada subaxnimood kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a oo ay sii wada jiray idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo weliba anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tanu idaacadan idaacad xigta isugu iman doono afarta galabnimo waxaynu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
indhaacad ku haya